kulanti wanaagsan dhegaystayaal soomaaliya ayaa ka mid ah dalalka ka soo kabanaya dagaalada sokeeye ee qaaradda afrika shaqola'aanta ayaa ka mid ah mushkiladaha ugu waaweyn ee ku horgudban horumarka dhaqaalaha laakiin sida ay sheegeen khubarrada waxaa sannadihii dhowaa kor u kacayay abuurista fursadaha shaqo ee hay-adaha dowladda iyo kuwa gaarka ahba haddaba waa sidee heerka shaqada shaqaalaha iyo shaqola'aanta soomaaliya waa mawduuca aan toddobaadkan diiradda ku saari doonno barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waxaa marti iigu ah wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada ee dowladda federaalka ah ee soomaaliya biixi iimaan cige mudane wasiir ku soo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegaystaha
waad mahadsan tahay walaal nuur waan ku salaamayaa adiga iyo bahda v o a iyo dadka soomaaliyeed ayna dhegeysanaya labadaba waan ka qaadnay marka hore haddii aan ku horumarno howlaha ugu waaweyn ee ay qabato wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ee dowladda federaalk ee soomaaliya haddii aada noo soo koobto walaal waad mahadsan tahay waana su-aal runtii muhiim ah wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshadu waxaay u igman tahay howlo waaweyn oo runtii lafdhabar u ah horumarinta dhanka dhismaha hay-adaha qaranka iyo horumarinta arrimaha bulshada iyo dhaqaalaha intaba marka howlaha ugu waaweyn waan soo koobayaayo waxaa ka mid ah sidii loo horumarin lahaa shuruucda iyo siyaasadaha ku aadan arrimaha horumarinta shaqada suuqa shaqada sidii loo kobcin lahaa waxaa ka mid a sidii kor loogu qaadi lahaa oo loo tayeyn lahaa xirfadaha shaqada iyo korna loogu qaadi lahaa garaadka iyo karaanka aadamaha intaba waxaan loo yaqaano human capital development waxaa kale oo runtii wasaaraddu ay howlaha ay u igman tahay ka mid a tayeynta iyo kobcinta iyo maxaan ku idhaahdaa injihaynta siyaasadaha iyo shuruucda iyo arrimaha la xidhiidha horumarinta shaqaalaha dowladda waxaa kaloo wasaaraddu howlaheeda ka mid ah horumarinta arrimaha bulshada ama ilaalinta iyo adkeysiga bulshada si kor loogu qaadi lahaa bulshada qaybaheeda nugul marka howlahaasa ugu waaweyn si guud markaad usoo qabato waaya waa mahadsan tahay marka wasiir baaritaankeyga ayaan ku ogaaday wasaaradda waxaa lagu soo magacaabay xilli ay yara isku dhex daadsanayd oo dadka qaarna ay eedo ka tabanayeen marka maxaa isbedel ah oo ilaa iyo hadda aad maaragtay kusoo kordhisay wasaaradda walaal waxa weeye howlo badan baa runtii intii la joogay noo qabsoomay waxaan dardar gelinay shaqada wasaaradda iyo howlaheeda oo meel fiican runtii maraya waxyaalaha ugu waaweyn ee qabsoomay waxaa ka mid ah in siyaasado iyo shuruuc badan laga shaqeeyey oo qaarna meel mareen qaarna hadda gebageba ku dhow yihiin qaarna golaha yaalaan waxyaalaha ugu muhiimsan ee meel maray waxaa ka mid a waxaanu dabayaaqadii sanadkii dhammaaday golaha wasiiradu ansixiyeen oo la meel mariyey siyaasadda jaangoynta mushaharaadka iyo darajooyinka shaqaalaha dowladda oo runtii isbeddel laxaad leh lagu sameeye lagu sameyn doono qaabka shaqaalaha dowladdu u howlgalaan iyo darajooyinkooda iyo nidaamkooda oo horumarin weyn loo sameyn doono qaabka ay hadda u qaabaysan yihiin wax badan laga bedeli doono shaqadaasina meel fiican bay mareysaa siyaasaddaasi waa meel martay waxaanu hadda iyana gebagabeynay oo wax weyn ka qabanay daryeelka shaqa maxaan ku rahdaa tirakoorka shaqaalaha dowladda oo isna soo idlaaday si loo hubiyo dadka shaqeeya iyo kuwa maqan iyo waxyaalahaasoo dhan loo kala hufo loo kala hadiyo marka hawsha howlweyn ba ka socota waxaa isna hadda gebagaba ah oo aan ka shaqaynaynay sharciga shaqaalaha dowladda oo meel gabagaba ah marayo dhowaan golaha la geyn doono waxaa hadda maalintii daraadahayd khamiistii hadda u dambeysay golaha wasiiradu ansixiyeen siyaasadda iyo sharciga howlgabka iyo liiltirka shaqaalaha dowladda oo isaguna runtii door weyn ku yeelan doono sidii daryeelka shaqaalaha kor loogu qaadi lahaa marka ay timaado marka ay gaaraan da-da howlgabka oo markay qarankooda muddo u shaqeeyaan si ay fursad uga heli karaan inay maxaan ku idhaahdaa wixii ay dhitaystaan muddadii ay shaqaynayeen si ay dheefteeda u helaan marka ay howl gabaan ee ay da noqdaan oo runtii kamid a qayb weyn oo xuquuqaha shaqaalaha ay leeyihiin kamida oo hadda dowladdu ay ku guulaysatay inay sharcigeedii iyo siyaasadeedii meel mariso lana fulinteeduna hadda bilaabmi doonto markuu sharcigu golaha baarlamaanku ansixiyo labada gole ansixiyaan waxyaalaha waxaa kaloo isna gebagaban noo ah sharciga shaqaala shaqaale weynaha soomaaliyeed oo konton sano ka hor la sameeyey dibna aan loo eegin ama hadda aanu dib u diyaarinay dib u casriyeyn weyn ku samaynay oo la jaan qaadaya hanaanka suuqyada shaqada ee caalamiga ah iyo dhammaan maxaan ku idhahda heshiisyada iyo mabaadi'da shaqada la xidhiidha ee caalamiga ah oo dhan la jaan qaadaya kaasna dhowaan buu isna golaha aadi doonaa bishan gudaheeda haddii alla idmo waxaa hadda iyana noo socoto qorsho shaqo abuur oo ballaadhan oo hay-adaha kala duwan ee dowladdu ka qayb galeen wadatashigiisii iyo nidaamkiisii iyo maxaan ku dhahdaa jahayntiisaba oo dhowaan lasoo bandhigi doono runtiina noqon doona hanaanka hagi doona qorshaha shaqo abuurka qaranka oo xooggiisu uu aadi doono dhalinyarada iyo sidii loo dhiiri gelin lahaa waxaa shaqo weyn runtii iyana ka socotaa qaybta horumarinta bulshada daraddu ay kaalin weyn u leedahay sidii kor loogu qaadi lahaa maxaan ku rahdaa adkeysiga bulshada dadka nugul waxaad ka warqabtaa in dalkeenna ay abaaro iyo afooyin dabiici oo soo laalaabtay dhibaato weyn ku hayaan oo saboolnimada dadka soomaaliyeed ay aad u baahday oo dhibaatooyinkii colaadaha iyo iyo abaarihii isbarkanaa iyo dhibaatooyinkii dhacaya ay dhibaato weyn u geysteen dhanka maxaan ku idhahdaa xagga adkeysigooda iyo dhanka maciishadda intaba marka wasaaraddu waxay runtii ku howlan tahay oo shaqo weyn ay ka qabatay lix sideedii bilood ee ugu dambeeyey sidii dadkaas kaalmo joogto ah oo noloshooda iyo maxaan ku idhaahdaa ta qoysaskooda ay ku maamushaanba loo tarayey waxaan halkan ka sheegi karaa toddobadii bilood ee ugu dambeeyey intii aan wasaaradda joogay saddex milyan oo qof oo soomaaliyeed oo daafaha deegaanada dowladda soomaaliya maxaan kuraa dalka soomaaliyeed oo dhan kala degan oo kala jooga ayaa kaalmo joogto ah la gaarsiiyey oo si joogto ah lixdaa biloodba bil walba loo tarayey oo runtii ay wax weyn ka tartay inay noloshoodu aanay dumin oo deegaanadooda iyo goobaha ay ku sugnaayeenna ay ku sugnaadeen waxaa laga hortegay inay dadkaasi noqdaan dad barakacay oo ka barakaca meelihii ay ku noolaayeen marka runtii wax weyn baa qaybtaana ka socda
waa mahadsantahay laakiin waa uun qayb yaroo ka mida waxyaalaha wasaaraddu ay ay waddo waxaa kaloo ayana aan ku darayaayo xirfada la baray dad dhalinyar fara badan oo kun ku dhow ilaa toddoba boqol oo qof meelahaasa oo xirfado ay ku shaqo tagaan oo suuqa uga goynaya bartay marka howlo badan baa socda marka intaasaan kusoo koobaya waa mahadsan tahay waayahay marka waxaa soo hadal qaaday in aad soo gebagabayseen tirakoobka shaqaalaha sidoo kale in khamiistii la ansixiyey hindisaha howlgabka marka tan hore haddii aan ku hormarno adiga oo soo koobaya labada su-aalba jawaabahooda tirakoobka shaqaalaha imise ayaa u shaqaysa dowladda soomaaliya shaqaale ahaan
tirakoobka dadka shaqaalaha dowladda soomaaliya waa la ogaa nambarka laakiin waxaa ujeedada ugu weynee tirakoobka loo sameynayay waxay ahayd sidii loo heli lahaa loo ogaan lahaa dadka dowladda soomaaliyeed xafiisyadeeda ku qoran ee liiskeeda ku jira imisaa jooga oo xafiisyada taga ka maqnayn shaqada ayaa la hubinayay marka waana markii labaad ee rafoorkani oo kale uu hirgalo waxaa noo suuro gashay inaanu xaqiijinno inta qof maqan ee ka maqan shaqada iyo inta joogta majoritiga si guud waxaan kugu sheegi karaa riboortku si official usoo bixi doonaa laakiin si guud waxaan kugu sheegi karaa dhammaan dadka inta badan shaqaalaha la hubinayey waa waa joogaan shaqooyinkoodana waa goobahu shaqada waa laga helay marka wax yar oo aan aan badnayn oo riboortka kusoo bixi doonaba ayaa ayaa maqnaansho ku qornaa waa garta marka tan howlgabka xuquuqda shaqaalaha maaragtay cuslaada ma ma ma xadideen guna ahaan inta ay heli doonaan marka ay ka fadhiistaan shaqada sida sharcigu dhigayo sharcigu wuxuu xadidayaa da-da qofku ka howlgabayo uu kaga baxayo shaqada dowladda oo lixdan iyo shan ah markuu da ahaan gaadho muddada ay tahay inuu dowladda u shaqeeyo oo xidhiidh ah si uu u heli karo xuquuqda howlgabka uu xaqa u leeyahay oo iyana toban sano ah iyo wixii ka badan ugu yaraan toban sano waa inuu shaqeeyaa joogto ah qofku da'da lixdan iyo shanna gaadha si uu xaqa uu u leeyahay inuu helo maxaan ku dhahdaa abaalkii uu dhigtay ee uu muddada uu shaqaynayay dhitaystay si uu marka uu da' noqdo u dhirto marka waxa ay ku xidhnaanaysaa inta uu helayaa qaacido la isticmaali doono ayaa jirta oo wax badan bay meelo badan bay ka iman doontaa isku midna ma noqonayaan qofka soddon sano shaqeeyey iyo ka toban sano shaqeeyey iyo ka afartan sano shaqeeyey iyo ka waa kala duduwanaan doonaan marka taasaa go-aaminaysa maxaan ku dhahaa saamiga uu ka helayo mushaharkii uu qaadan jiray marka uu howlgabo
waayahay marka haddii aan u imaano guud ahaan soomaaliya maxaan ku tilmaami karnaa waqtilxaadirkan heerka shaqada iyo shaqaalaysiinta ee soomaaliya iyo weliba shaqa la-aantaba waa nuuro horta waad mahadsan tahay waana su-aal muhiima runtii waxaynu ka mid nahay dee dalalka soo koraya ama kasoo kabanaya dhibaatooyinka muddada dheer ama colaaduhu ku raageen dalalkana had iyo jeeraale waxaa caam ah in xog sugan la helo oo suuqa shaqada laga helaa wax runtii howl yar maaha qiyaas ku dhisan baa inta badan la isticmaalaa sahankii ugu dambeeyey ee suuqa shaqada laga sameeyo ama arrimaha shaqada laga sameeyo waxaa la sameeyey saddex sano ka hor waxa uu tilmaamayey in shaqa la-aantu ay marka dhalinyarada laga hadlayo iyo guud ahaanba marka shaqa la-aanta laga hadlayo inay boqolkiiba koob iyo labaatan meelahaas tahay laakiin waxaa aadka runtii u ballaadhan dadka suuqa shaqada ka baxsan ama labor participationka waxa loo yaqaano dadka ama aan shaqo haysan ama aan shaqo tagahayn marka la isku daro ayaa boqolkiiba toddobaatan ku dhow oo runtii tilmaamaysa dee baahida loo qabo in dadka soomaaliyeed loo diyaariyo inay shaqo tegi karaan shaqo la-aan keligii ma jirto in dadku ay sidoo kale helaan xirfadihii iyo iyo maxaan ku idhaahdaa wixii ay uga baahnaayeen farsamada iyo howlaha farsamada gacanta iyo xirfadihii ay ku shaqo tegi lahaayeen inay iyana aad u hooseeyaan bay ayay tilmaamaysaa marka laakiin hadda waxaan rajaynaynaa marka dagaalka socda ee lagula jiro khawaarijta iyo al-shabaabka in invest maalgashi uu bilaabmi doono oo way isku xidhan yihiin amniga iyo had iyo jeeraale shaqadu taasina keeni doon abuuri doonto fursado fara badan oo shaqo waxaynu ognahay dalkeenu inuu qani yahay oo meelo badan oo sektarro badan oo shaqada shaqo abuuri kara inay jiraan hadday tahay kalluumaysiga hadday beeraha tahay hadday xoolaha tahay haddii maxaan ku dhahdaa waxaan loo yaqaano ganacsiyada yaryar sidii loo kobcin lahaa oo runtii intaasoo dhanba hadda ay yihiin focuska dowladda iyo meesha dowladdu ka abaarayso si shaqada loo kobciyo waxaad la socotay in hadda saddex kun oo macalin dowladda shaqo siisay oo runtii kobcinaysa oo kor u qaadaysa iyaduna shaqo abuurka ciidamo badan oo dad badan oo dhalinyaro oo maxaan ku dhahdaa dowladdu ay tababaro u dirtay oo ciidamo qortay oo iyaguna runtii dee qayb shaqada ka mid ah oo dadka soomaaliyeed inay howl hayaan oo qaranka u shaqeeyaan ah baa iyana jirta dhaqdhaqaaq fiican baa jira oo suuqa shaqada ka jira laakiin shaqo la-aantu waxay ka mid tahay caqabadaha ugu waaweyn ee dee dalka soomaaliyeed haysta runtiina dowladda waxay ka mid tahay mudnaanaha ugu waaweyn ee horyaala iyo arrimaha ugu waaweyn ee la kobcinaya waxaa kaloo iyana muhiima in golaha wasiiradu isna daraad khamiistii ansixiyey heshiis isafgarada oo wasaaradda iyo iyo sanduuqa horumarinta ee qatar dhex maray oo qorshihiisu ahaa in lagu abuuro toban kun oo shaqo oo dhalinyaro loogu abuurayo oo ay nagala shaqayn doonaan hay-adda safety children oo iyana lacag kale ku dari doonta marka si ganacsiyo yaryar iyo maxaan ku idhahdaa hal abuurka dhalinyarada kor loogu qaado si shaqo loo abuuro ayuu ayuu runtii daaranaan doonaa marka howlahaasa arrimaha suuqa shaqada ka socda waxaanan isku dayi doonaa insha allahu sanadka soo socda horraantiisa haddii eeba idmo in sahan cusub oo la xidhiidha heerka shaqa la-aanta iyo shaqadu intaay maraysaba dib loo cusbooneysiyo dhowrkii sanaba mar bay tahay in dib loo cusbooneysiyo waayahay waa mahadsan tahay khadka iigu jira wasiir biixi imaan cige adiga oo mahadsan dowrka dhegeystayaasha ayaan aadi doonaa dhegeystaha ugu horeeya ayaan jeclahay inaan fursaddiisa siiyo assalaamu calaykum magacaygu waa diliita maxamed faarax waxaan joogaa magaalada muqdisho martida sharaftale waxaan salaama wasiirka iyo daadiyaha barnaamijkaba intaa ka bacdi wasiirka waxaan raba inaan weydiiye wasiir dadkii gudaha wax ku bartay oo rafaadka iyo dhibaatada wax kusoo bartay waxaa la yidhaahdaa waxaa kaga fursad badan fursadaha dowladda dadka dibadda ka yimid ama waxbarashaha aato ama mataqaanaa mataqaanaa baasaboorka istaandartiis inay kaga fursad badayiin dadkii gudaha wax ku bartay marka bal waxaan ka raba wasiirka haddii aa la yidhahdo aniga iyo dadka kaleba inaad mataqaanaa xaggaas bal warbixin naga siido habka shaqaaleysiinta dowladda hufraan ma ka jirtaa dadka gudaha wax ku bartana brioratis ma leeyihiin bal su-aalka weydii waa rabay amaasantiin
dhileyta waa mahadsan yahay runtiina su-aal muhim buu weydiiyey horta guud ahaan waxaa muhima in aan halkan ka tilmaamo in dowladda soomaaliyeed ay ka go-an tahay in kor loo qaado sidii shaqo qoristu ay u noqon lahayd mid hufan oo si cad oo bana banyaal ah wadaha furan loogu tartamo oo looga guuro dhaqanka ah maaragtay in shaqada qofkii la doono la siiyo shaqooyinku ay noqdaan shaqooyin lagu tartamo oo qofku waxgara xaq u leeyahay wixii uu ay maxaan ku rahdaa xirfadiisa iyo garashadiisa iyo aqoontiisa iyo fahamkiisa u goyso inuu helo taas waa siyaasad cad oo runtiina dhowaanna la arki doono haddii eba yidhaahdo iyada oo si ficil ah loo rogay marka dhalinyarada dalka wax ku baratay mudnaan gaara bay leeyihiin sababtoo ah duruufahooda iyo iyo maxaanku idhaahdaa ay wax ku barteenna waa ognahay waxaa iyana muhima in runtii oon ka fikirano siyaasadda shaqadana ka mid ah in dadka u baahan garab istaagga ama baritaarka ee aan ama kasoo jeeda dadka saboolka ha noqdaan ama meelaha ay degan yihiin dadka maxaa la yidhaha barakacayaasha iyo dadka ay ku yar tahay xirfaduhuna ku yar yihiin u baahan in la garab istaago in xirfado loo abuuro oo maxaa la yidhahdaa xaruntii ugu weyneyd xirfadaha ee qaranka ee xamar ku taallay baan hadda qorshaha ku jirta in la dayac tiro si dadka noocaas oo kale ay fursado ugu helaan marka dadka gudaha jooga mudnaan bay yeelanayaan wixii dee xirfad dheeraada oo skill dheeraada u baahan shaqooyinka way kala duwan yihiin oo had iyo jeeraale waxay ku xidhan tahay baahida shaqada iyada ayaa dalbata xirfadda ay u baahan tahay marka in laakiin la dhiirigeliyo dhalinyarta dalka wax ku baratay waa waa waa waxay kamid tahay siyaasadda qaranka mana ogi hadda meel lagu garbiyo oo si gaara iyaga loogu riixo oo dad ama meel kale ka yimi ama maxaanku dhaha janabiya shaqooyin loogu fursad siiyo marka waan dhiiri gelinaynaa insha allahu waana taba maxaanku dhaha wixii tababara iyo xirfaday u baahan yihiinna waa waa laga garab waa la garab istaagi doonaa haddii abedha
wasiir waa mahadsan tahay haddii aan raacsado su-aaltaas ka agdhow qabiilka heybta iyo nidaamka afar dhibic shan ee shaqaalaysiinta dhibaato intee la eg ayuu ku hayaa hufnaanta cadaaladda iyo shaqasiinta ee soomaaliya sideedaba su-aashaas horena waan u taabtay waxaa ajenda nooca annaga wasaarad ahaan iyo dowlad ahaanba xukuumad ahaanba oo madaxda qarankuna runtiina fartay in la hirgeliyo hanaan hufan oo shaqo qorista la xidhiidha shuruucda hadda miiska yaalaana dhammaantood kuwaasay ku salaysan yihiin waana hanaan runtii dee maxaanku idhaahdaa in shaqadu ay eex iyo ku salaysnaato maxaanku dhahdaa qof jeclays waxa ay ka mid tahay cadaalad darrada dee cadaalad darrooyinka bulshooyinka ka dhex dhaca marka hadda waxaan joognaa xilligii laga guuri lahaa oo lagu tartami lahaa xirfad iyo aqoon iyo iyo waayo aragnimo iyo garasho halkaasaan hadda u soconnaa haddii alla idhaha waayahay dhegeystaha ugu dambeeya ayaan jeclahay in aan fursaddiisa siiyo soo dhawo walaal
asalaamu calaykum magacaygu waa bashiir cabdi axmed kuna sugan magaalada nairobi ee wadanka kenya marka hore waan salaamayaa wasiirka waxaan jeclaan lahay wasiirka inaan weydiiyo sida aan wada ognahay waxaa jiro shaqaalo badan oo u shaqeeya wasaaradaha kala duwan ee dowladda soomaaliya qaar ka mid a shaqaalahaas iyagoon soo shaqo tegin lagana yaaba inay dhowr bil soo shaqo tegin ayaa waxay qaataan mushaar qaarkood waxaa laga yaabaa inay laba saacadood keliya shaqeeyaan halkii ay ka shaqeyn lahaayeen sideed saacadood marka wasaaradda uu ka taliyo wasiirka maxaa ugu degsan oo qorshe ah la xisaabtanka shaqaalahaas aan soo shaqo tegin ama laga yaabo inay soo shaqo tagaan wakti yar kana yar waktiga loogu talagalay inay shaqeeyaan bashiir waa mahadsan yahay maxaan ku dhahdaa dowladda guud wasaaradda iyo hay-adda shaqada commissionka qaranka ee arrimaha shaqaalaha qaabilsan runtii waa arrimaha hawshani waa howlaha ay ka wada shaqeeyaan arrinta xaadiriska iyo iyo qofku inuu guto waajibaadkiisii shaqo saacadihii loogu talagalay waa arrin runtii ka mid ah hufnaanta iyo dowlad wanaagga waana arrimihii madaxweynaha iyo ra-isul wasaaruhuna inta badan ka hadlayeen laakiin waxaad ogaanaysaa waxaa dowladdu ay samaysay hanaan casri ah oo runtii sheegaya qofku xilliga uu shaqada soo galay oo suulsaar ah iyo xilliga uu ka baxay marka si joogto ah baa loola socon doonaa si loo kobciyo maxaanku dhaa dhaqanka ah inuu qofku xalaashado oo uu guto waajibaadkiisa shaqo marka waxaanu haysanaa imkaaniyaad runtii noo suuro gelinaya inaanu daba geli karno oo daba socon karno oo aan ahayn ku salaysanayn qofku mala awaal iyo maxaanku dhahda wixii uu sheegtay oo xaqiiqo ah oo rasmiya oo sheegaya qofku inta saacadood uu shaqeeyey saacadda uu soo galay xilliga uu baxay marka kaasaa runtii noo fududaynaya annana waa adkeynaynaa insha allahu waayadan dambena xoog baa arrintaas loo looga shaqeeya
su-aasha ugu dambeysay aan jeclahay inaan ku weydiiyo wasiir ayaa ah n caqabadaha ugu badan ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada horyaalla ee ku horgudban iyo fursadaha iyo tiigsiga mustaqbalka ee guulaha maaragtay shaqaalaha iyo shaqaalisiinta soomaaliya adigoo soo koobay
fursado waaweyn baa runtii jira oo wasaaradda horyaalla ma u baahan runtii in laga shaq la la dardargeliyo oo laga shaqeeyo had iyo jeerna in mataqaanaa dhanka togan wax laga eego oo wax wanaagsan ee socda la horreysiyaa muhima shaqooyin badan baa hadda qabsoomay shaqooyinka hadda socda ee qorshaheedu socda haddii alla idmo sidaa ay ku socdaanna waxaan filaynaa in guulo waaweyn laga gaadho dhanka maxaanku dhahda dibuqaabeynta iyo dibudhiska hay-adaha dowladda oo shaqo weyn aan ka wadno reformka marka laga hadlayo public sectorka shaqo weyn baan ka wadnaa private sectorka ama maxaanku dhahda suuqa shaqada ee horta ahna isagana howlo waaweyn baa ka socda oo sharciyo iyo siyaasado intaba leh oo runtii dee maxaanku dhahdaa sodonkan sano ee u dambeysay ee dalku burbura kadib aan meelaha qaar xataa laba taabanin ayaanu hadda dib u unugnay oo dib loo yagli dib yegleelid iyo aasaas lagu wadaa rajo weyn baa marka iga muuqata inuu in wax weyn kasoo bixi doonaan arrimaha kobcinta tayada iyo aqoonta iyo garaarada soomaaliyeed arrimaha xirfadaha la xidhiidhana howlo waaweyn baa nooga socda dhanka arrimaha horumar shaqooyin waaweyn baa nooga socda oo bilaha soo socda runtii lasoo bandhigi doono waan qabnaa fursado waaweyn baan isleenahay way jiraan caqabadaha waxaa ka mid ah de runtii baahida jirta iyo iyo haynta dhanka maxaanku idhaahdaa imkaaniyaadka ayaan islahayn oo mar walba baahida ka badan oo daruuf la fahmi karo weeye lakiin dadaalka iyo kartideedii unbaa runtii loo baahan yahay in la wado wixii la hayo sidii wax looga soo saaro marka caqabada ugu weyne waxa weeye baahida iyo waxaan islahayn iyo haynta aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada ee dowladda federaalka ah ee soomaaliya biixi iimaan cige oo marti igu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadka waxaan jeclahay inaan u mahad celiyo dhegaystayaashii ka qayb galay barnaamijka tan iyo toddobaadka dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelya